الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين كتاب العتق وكتاب كاللباتنات وشيخ كختمي كتاب كي عمدة الأحكام وودا بيسيي لباتن كتاب وكيني uu ka soo bilaabay kitaab aلطahaara waxaana uu ku khatimay kitaab اlcitqi oo jihaadka uu ku xijiyey alcitqu waa xoraynta wey citqi oo caynka lahoos dhigo waa xoraynta wey cataqa yactiqu waxa weeye waa xoreeyey waa xoraynta xagga luuqadda sharcigana citqi waxaa la yidhaahdaa qof addoon ahaa in la xoreeyo taxriiru raqaba qof addoon ahaa oo la addoonsanayay in la xoreeyo ayaa la yidhaahdaa cidqi raqabana waa addoonta wa waatuu ilaahay yidhi waxa weeye fa taxriiru raqabatin mu'mina waxa weeye markii laga hadlayey qofka qof muslima khada u dila wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khada'an ayaa ilaahay waxa uu ku daray qofka kafaara gudkiisii uu kafaara gudanaayey fa taxriiru raqabatin mu'mina wadiyata musalama marka raqaba waa addoonta rag iyo dumarba kuu doono ha noqdee raqaba ayaa la yidhahdaa laakiin markii la kala saarayo addoonkana waxaa la yidhahdaa cabdi addoontana waxaa la yidhahdaa ama waa markii labadaba la kala saarayo marka laisku darayna raqabaa lawada yihahdaa kitaabka qur-aanka waa ku sugnaatay sunnaha nebiga calayhi salaatu salaamna waa ku sugan tahay ijmaaca ummad ummaddana waa ku sugan tahay inay waxa weeye addoonnimadu wax jira ahayd laguna dadaalo sidii loo xorayn lahaa kitaabka aayaddaas aynu sheegnay iyo aayadaha kaleba way caddaynayaan oo way ku soo arooreen sidoo kale sunnaha nebiga calayhi salaatu salaam waxa uu yidhi nebigu man actaqa raqabatan muslima qofkii xoreeya qof muslima oo xadiidkaas saxiixeynka ayuu ku yaalaa abu hureyra laga warinaya nebigu wuxuu yidhi man actaqa raqabatan muslima qofkii xoreeya qof muslima actaqa allahu ilaahay waxa uu ku xoreeyaa bikulli cudwin minhu xubin walba oo qofkaa ka mid ah cudwan min annaari macnaha qofkaas qofka uu xoreeyey xubnihiisii xumin walba oo ka mid ah kan xoreeyey baa naarta lagaga xoraynayaa xataa farjahu bifarji ilaa dakarkiisa taranka kiis taranka lagu xoreeyo macnaha qofkii oo dhan ba naarta laga xoraynaa oo waxa weye isagii oo dhan waa la xoraynay waxayna macnuhu noqonaysaa qofkan addoonnimada qofkii ka saaray ayaa ilaahayna ugu abaalgudayaa qofkaa naar in laga xoreeyo oo waxa weeye naartii laftigeeda waa dhibaato ummadduna waa ijmaac oo waa ku ijmaaceen haddaba laba masalo baynu soo koobaynaa inta aynu axaadiidta u gudbin marka ugu horraysa fadliga ay leedahay xorayntu marka labaadna mawqifka uu islaamku ka qabo addoonsiga siyadaba mawqifka islaamku uu ka qabo addoonsiga in la is-addoonsado waa maxay fadliguse waa maxay fadliga iyo wanaagga laga helayo aynu soo horumarina isagaa fudud axaadiidta xadiidka haddaan akrinay iyo axaadiid kaloo fara badan oo imaamu tirmidi iyo warinayaan oo waxa weye qofkii qof xoreeya muslima waxay u noqonaysaa fikaakuhu min annaari naarta inuu kaga xoroobo oo dunuubtii loogu dhaafayo taas ayaa ka mida oo fara badan amaa mabxadka labaad oo odhanaya qof diinta islaamku maxay ka qabtaa horta addoonsiga aslan marka ugu horraysa horta addoonsigu waxa uu ahaa qabla alislaam ee wax diinta islaamku keentay ma ahayn marka ugu horraysa diinta islaamka ka hor ayaa la is-addoonsan jiray oo ummadihii hore diimihii hore asbaabo waxaa jira laysku addoonsadoo fara badan qofku hadduu waxado addoon baa laga dhigi jiray sida qisatu yuusuf fii suurati yuusuf markuu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalkii banyaamiin markii uu la haray oo uu xeelad kula haray oo yidhi waxbuu xaday wuxuu yidhi famaa jazaa'uhu man wujida fii raxli qofkii laga helo suwaacalmeligii la waayey oo uu geliyey ratigii u rarnaa banyaamiin uu dhex geliyey yuusuf ayuu wuxuu yidhi qofkii laga helo baadidii muxuu abaalmarintiisu tahay waxay yidhaahdeen waxaanu ku abaalmarinaynaa isaga ayaad qaadanaysaa famaa jazaa'uhu man wujida fii raxli markaas waxay yidhahdeen fahuwa jazaa'uhu kadalika najzi aalimiin marka diintii nabiyullaahi yacquub iyo nabiyullaahi yuusuf iyo waxay ahayd qofka tuugga oo wax xada waxaa la siin jiray qofkii uu wax ka xaday addoon buu ka dhigan jiray waa ko waxaa kale oo jiray iyadana oo ay samayn jireen qofku haddii dayn lagu yeesho addoon baa laga dhigi jiray isagoo xaq ahaa hadduu daynta iska bixin kari waayo waxaa kaloo jirtay inuu qofku xataa isagu intuu is iibiyo addoon iska dhigi jiray asbaabo badan buu qofku addoon ku noqon jiray in xoog loo addoonsadana waa dhici jirtay oo carabtu way samayn jireenoo waa isboobi jireen asbaabahaasoo dhan marka diinta islaamka waa ka horraysay oo diinta islaamku shaqo kuma leh asbaabahaas marka faraha badnaa diinta islaamku markii ay timid ilaahay rasuulku hal mar ma aynan oran qof walba oo addoono xor weeye lama dhihin ee laakiin ilaahay rasuulku waxay caddeeyeen oo diinta islaamka lagu jideeyay asbaab badan oo qofkii lagu xoreeyo iyadoo dadkiina aan la odhan hal mar dadkiinnii xoreeya ayaa waxaa la jideeyey asbaabo fara badan oo lagu xoreeyo amaa asbaabihii qofku uu addoon ku noqon jiray haa waxaa ka mid ahayd iyadana inay inta dagaalamaan dagaal lagu qabsado qofka hal sabab baa laga soo reebay oo mashruuca qofka diinta ilaahay u soo diyaargarooba inuu la dagaalamo oo jihaad u soo aado oo gaalka ah oo dadka muslimiinta intay la dagaalamaan markaa ka adkaadaan kaa waa la addoonsana sababtu waxa weeye iyaguba kan ay qabsadaan way addoonsanayeen haddii marka iyagu kii muslimkaayo ay qabsadaan ay addoonsadaan islaamkuna uu yidhaahdo hala sii daayo koodii markaa waxay noqonaysaa cadaalad darro sidaa daraaddeed baa waxaa la jideeya keliya qof waxaa lagu addoonsan karaa xor ah maalintii diinta islaamku timid kabacdi wuxuu qof addoon ku noqon karaa bidariiqati aljihaad faqad dariiqadaa keliya qofku jihaad ku noqon karaa dariiqo kale kuma noqon kara jihaad amaa kuwii markaa ama dariiqadaa ku noqda addoon ama asbaabo kale awal ku ahaayoo horay addoon u ahaa maxaa lagu samaynaya asbaabo fara badan oo loo xoreeyo ayay waxa weeye diinta islaamku jidaysa oo aad iyo aad u fara badan aayado badan oo qur-aan iyo axaadiis fara badan ayaa lagu boorriyey inay dadku dadka xoreeyaan sida axaadiidta hadda aynu soo maraynay waxaa kaloo allah subxaana wa tacaala asbaabaha ka mida lagu xoreynaayo kow waxa weeye qofka kafaaraadka waxyaalaha la yidhaahdo oo faraha badan dhowr waxyaalood oo kafaaraada ilaahay wuxuu ku xiray mar walba in addoon la xoreeyo matalan qofka qofka dila oo khada' u dila qofkaa khada'a u dilay qof soomaalidu khalad badan bay hadda ku sameeyaan qof baa qof khada' u dilaya diyuu bixinayaa wax kale ma samaynaayo waa khada' allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi wma kana limu'minin an yaqtula mu'mina ilaa khada'an waman qatala mu'mina khada'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatu musallamatun ilaa ahli marka waxaa laga rabaa qofku inuu diyana bixiyo diyadan waxaa la siinaa dadkii dhaxalka lahaa addoonna inuu xoreeyo si naarta berri isaga looga xoreeyo qofkan muslimkaa uu qudhiisa gooyey naftan uu jaray qof la mida inuu marka ka saaraa la rabaa addoonnimadii oo xor ka dhigo waa ko labo kafaarada labaad waxa weeye kafaarada la adkeeyey oo ah qofku inuu fi suurati almujaadala qofku inuu yidhaahdo naagtiisii hooyaday oo kalaad iga tahay ilaahay waxa uu ku waajibiyey inta uunan xaaskiisii dib ugu noqon inuu addoon xoreeyo taasina waa labo sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu waajibiyey ninkii xaaskiisa maalinta ramadaanka jimaac ugu taga inuu addoon xoreeyo kii waayaa markaas soon loo ogolaaday lakin marka hore waa inu addoon xoreeyo sidoo kale ilaahay waxa uu waajibiyey kafaaratulyamiin inuu qofku kala doorto inuu masaakiin quudiyo iyo inuu addoon xoreeyo intaasoo dhan marka waxay kutusaysaa sida islaamku ugu dadaalay in qofka addoonkaa xornimadiisii la siiyo ayay kutusaysaa sidoo kale wuxuu nebigu jideeyey qofka haddii addoonkii uu lahaa hadduu dhibaato u geysto oo waxa weeye uu garaaco si cun u garaaco ama dhibaato u geysto oo dhaawaco xor buu noqonayaa oo waxa weye waa ka xoroobayaa sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu jideeyey haddii qof uu qof addoon ahaa markaas qofkaa addoonkaa uu gacantiisa soo galo qof qof maxramkiisa ah matalan ama hooyo ha noqdo ama waxa weeye aabba ha noqdo ama adeer ama awoowe ama ilmihi wixii addoona ha noqdee oo nebigu wuxuu yidhi man malaka daa raximin qof muxramin qofkii waxa weeye raxim u saaxiiba waxa weye fa huwa xorun marka qofku ma dhici karto inuu yidhaahdo hooyaday baan addoonsanaya ama aabbahay baan addoonsanaya ama habaryartay ama eedaday lama ogola oo waa la diiday xor buu automatic u noqonayaa oo matalan hadday dhacdo qof baa habaryartiisoo kale addoonahay markaasuu isagii soo gatay la wareega uu la soo wareegay bay xor noqonaysa automatic bay unoqonaysa sidoo kale wuxuu ilaahay jideeyey qofka addoonkaa haddii uu isagu iskitaabeeyo kitaabada waataynu ku soo marnay xadiidkii bariira inuu yidhaahdo weeye qofkii addoonka ahaa sayidkiisi uu ku yidhaahdo anaa isxoraynaya lacag igula heshii intaasoo sanaba lacagtaada ku siinaya sidii bariira ay sagaal wiqiyadood igula heshiisay oy tiri sanad walba hal uu qiyaan bixinaya kabacdi markaas caaisha waatay iisato xoraysay waajib waxaa ku ah inuu aqbalo ma diidi karo ummadda muslimiintana waxaa waajib ku ah inay caawiyaan oo ilaahay baa yidhi kuwa iskitaabeeyey caawiya wa aatuuhu min maali illahi aladii aataakum maalkii ilaahay idin siiye wax ka sii yeelay sidaas daraaddeed marka asbaabaha qofka lagu xoreeyo aad iyo aad bay u fara badan tahay oo lama soo koobi karo sidoo kale allah subxaana wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu jideeyey oo caddeeyey qofka addoonkaa in loola dhaqmo sidii walaalkaa oo kale hum ikhwaanukum buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wax walaalihiin dhibaataha ku samaynina cuntadaad cunaysaan idinla cuneen wax weeyaan la dhibaataynin oo waxaynan kalifi karin o awoodi karin loo dil sidoo kale qofkaani addoonba ha ahaadee ilaahay agtii ilahay waxau leeyahy ina akramakum cinda allahi adqaakum waxaad dhici karta qof addoon ah inuu ka khayr badan yahay ilaa agti kuwa badan oo xor ah intaasoo dhan oo marka adilaha waxay kuu caddaynaysaa inuu diinta islaamku aad iyo aad ugu dadaashay in dadka la xoreeyo oo aan la addoonsan laakiin hadday dadku iyagu addoonnimadii ilaahay diidaan oo waxa weeye diintii ilaahay la dagaalamaan oo iyagu ay addoon ilaahay inay u noqdaan diidaan hee markaa addoomay noqonayaana waa lala dagaalamayaa addoonsibay gelayaan marka iyagaa dadku sabab isugu ahe allah subxaana wa tacaala iyo rasuulku midna ma doonaayo dadka in la addoonsado halkaa marka waxaynu ka ogaanaynaa inayna diinta islaamku la imaanin addoonnimada bal ay amartay dadka in dadka la xoreeyo oo lagu dadaalo sidii loo xorayn lahaa dadka kafaaraadka faraha badan iyo waxaas oo dhan baana inoo caddaynaya oo lama ogola in waxa weeye dadka la addoonsado mana jirtaba asbaabteed sababkaa keliya oo jihaadka baa hadda qofku addoon ku noqon karaa si kale qofku addoon kuma noqon karo leanna mar mar horaa la is wada addoonsan lahaa qof walba qofku dayn ku yeesho hadda haddii la yidhahdo addoon ka dhigo waa dhibaataa dhici lahayd bal axaadiidta aynu aragno marka ma badna axaadiidu ilaa saddex xadiid buu ku keenay shiiku waayo kitaabku waa mukhtasar oo waxa way kutubta kale ayaa aad u tafsiilisa alxadiidu athaamin cashar bacda alaaa bacda arbacamia afar boqol iyo sideed iyo toban xadiidka wuxuu yidhi can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma cabdillahi bni cumar ibni khadaab wey ilaahay ka raali noqday isagii aabihiibe wuxuu yidhi ana rasuula اllahi salى اlه alay slam qaala rasuulku ilaahi waxa uu yidhi man actaqa shirkan lahu fii cabdin man ruuxii actaqa xoreeya shirkan qaybtii uu lahaa shirkan lahu qaybtii uu lahaa fii cabdin addoon uu ku lahaa macnuu waxa weeye qof addoona ayaa shuraka ah oo laba qof saddex qof baa wadaaga qof walba qayb buu marka leeyahy qaybtiisii weeye marka shirkiga waxa laga wado shuraakadii qismigii adigu aada lahayd addoonkan haddaad bar lahayd oo laba qof ku lahaydeen oo waxaa dhici karta hal addoon in waxa weeye qofkii lahaa dhinto laba qof wada dhaxasho oo qofba bar leeyahay laba nin ka dhexeeyo ama nin iyo naag uu ka dhexeeyo saasoo kalea dhici karta marka man actaqa shirkan lahu fii cabdin qofkii xoreeya marka uu yidhahda aniga qaybtaydii waan xoreeyey oo xor weeye maxaa la samaynaa qofkii kale hadduuna xoraynin qofkaan wax xoreeyo oo qaybtii sii xoreeyey hadduu maal leeyahay waxaa la leeyahay qaybtan kalena dadkii lahaa u celi qofkaana waa xoroobaya haddii uuna maal lahaynna isagii baa la xoraynaya waxaa la leeyahay qaybtaan lagugu leeyahay orod soo shaqayso oo dadkaan qaybtoodii sii oo marka qofkii waa xoroobaya isagu haddii qayb la xoreeyo maalan qofkaana qof waxa uu lahaa boqol kiiba shan iyo labaatan shan iyo labaatankayga waan xoreeyey buyi toddobaatan iyo shantii kalena waa xoroobayaa amaa lacagtii inuu bixiyo kan wax xoreeyey imaa inuu addoonkaan markuu xoroobay intuu shaqaysto iska bixiya qaymihii labadaa mid mid noqonaysa ee qofkii waa la xoraynaya oo waxay ka mid tahay sida islaamku ugu dadaalay in qofka la xoreeyo oo qofku qaybna addoonnimo qaybna lama yeelaayo waxa uu yidhi fa kaana lahu maalun marka man actaqa shirkan lahu fii cabdin fa kaana lahu maalun oo maal leh yabluqu gaaraaya maalkiisaasi thamana alcabdi addoonka waa la qaymaynaya qaymihiisii haddii uu haysto oo bixin karo waxa weeye quwima calayhi waa loo qiimaynayaa qiimatahu qaymihiisi baa loo qiimaynayaa qiimata cadlin si cadaalada loo qiimaynayaa oo addoonku qiimuu joogay oo waxa waa la kala gadan jirayoo sida waxa weeye wax loo kala gato ayaa suuqa loogu kala gadan jirayoo mid walba waa la qiimayn jiray marka qiimata cadlin baa la qiimaynaya oo wiil yaroo dhallinyaro ah oo labaatan jira iyo oday toddobaatan jira dee isku qiimo ma ahayn labadabana in la iibiyaa dhici jirtay markaa muxuu samaynayaa markii la qiimeeyo fa acdaa waxa uu siinayaa waxa weeye shurakaa'ahu kuwii la wadaagay ayuu waxa uu siinayaa haddaynan iyagii xoraynin xisahum qaybtii ay lahaayeen xisasahum qaybtii ay lahaayeen ayuu siinaya oo wuxuu odhanayaa qofkaan anigu waan xoreeyey xor buu noqday anaa idiin celinaya waxaad lahaydeen ee nabadgelyo wa ka waana xoroobaya wacataqa calayhi alcabdu addoonkiina saasuu marka ku xoroobayaa qofkan daraaddeed ayuu ku xoroobayaa hadduuna maal lahayn maxaa la samaynaa wailaa faqad waxa wailaa hadduuna maal lahayn faqad cataqaa minhumaa cataq wixii uu xorooy xoroo xoreeyey ayuu ka xoroobaya marka riwaayadaani way idlaaqday oo waxa weeye wuxuu ka xoroobayaa intuu xoroobay inta kalena addoon buu ka ahaanayaa baa laga fahmayaa laakiin axaadiidta soo socota ayaa caddaynaysa oo waxa weeye qofkaani waa xoroobay laakiin dadkan kale qaymahoodii maadaama ninkaani uuna maal haysan qaybtii sii xoreeyey uunan iibsan karin addoonkii oo dhan isagaa la leeyahay ord soo shaqayso oo iska bixi inta kale adugu iska bixi marka oo waxa weeye dhammaystir xornimadaadi waa dayn lagugu leeyahay bay noqonaysaa ee qofkii addoonnimadii waa ka baxaya maxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidka awalan waxaynu ka faa'idaynaa marka ugu horraysa jawaazu lishraaki fi lcabdi waalama wa gayra dalik waxa weeye in la wadaagi karo addoon la wada yeelan karo oo waxa weeye way bannaanayd oo laba qof saddex qof yeelay oo dhaxal bayba geli jireenoo haddii qofkii lahaa dhinto dee dhaxal buu noqonayaa marka waa la dhexli jira oo dad buu ka dhaxaynay adoo maanta guri aab aabbaha ka dhaxashay oo dhowr qof ku qaadateen oo kale ayuu ahaa laba waxaynu ka faa'idaynaa qofku haddii uu xoreeyo qaybtiisa inta kalena inuu xoreeyo weeye haddii uuna maal haysan uu ku xoreeyana qofkaan isagaa iska bixinaaya oo waxa weeye wuu xoroobay sababto waxa way qofkaan addoonnimo iyo xornimo labadaba la iskuma daraayo xornimadaa muhiimsan oo qofkaa la xoraynay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa sida islaamku ugu boorinaayo in dadka la xoreeyo waan la addoonsan gaaladu marka iyagaaba addoonsiga haddeer dhowaan ay soo gaartay qarniyo dhow ay is addoonsan jireen oo dadka soo iibsan jireen islaamkuna kun iyo shan boqol oo sano ka hor ayuu saa ugu dadaalayay in dadka la xoreeyo oo ka saaro addoonnimada alxadiidu ataasi cashar bacda arbacamia afar boqol iyo sagaal iyo toban xadiidka can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alayh wali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi man actaqa qofkii xoreeya shiqsan lahu macnaha waxa weeye qaybtii uu lahaa wey min mamlukin addoon qaybtii uu lahaa xadiidka hore uu la socdaa oo la macnaya fa calayhi waxaa waajib ku ah qofkaas khalaasuhu inuu waxa weye fii maalihi maalkiisa inuu qofkaas intii kalena uu ka bixiyo oo waxa weye qofkan uu dhammaystiro oo uu ka dhex saaro addoonnimadaan fa in lam yakun lahu maalun hadduuna maal lahayn quwima waa la qiimaynayaa almamluuk kii la lahaa waa la qiimaynayaa qiimata cadlin cadaaladnimo ayaa la qiimaynaya uma kabacdi markaa waxaa la odhanayaa uma istaqnaa alcabdu waxa weeye gayra mashquuqin calayhi uma kabacdi markaa istascaa macnaha isaga ayaa qofkaasi marka dambe waxa weeye addoonnimadii iska saaraya oo shaqaysanaya istasciya alcabdu bimacnaa addoonkii isagaa laleeyahay shaqayso oo waxa weeye soo shaqayso oo iska bixi qaymaha kugu dhiman waa riwaayaddii aan sheegaynay oo xadiidka hore fasirayo marka laba arrimood wey oo khulaasadeedu ay noqonaysaa labadaa xadiid qofka haddii la wadaago qofku hadduu qofkii keligii leeyahay isagaa xoroo de waa horayn karaa oo dhibaato male taasi waa sida caadiga haddii qofkaan addoonkaa uu dad ka dhexeeyo oo la wadaago haddii uu qof qaybtiisii xoreeyo qofkaan qaybtiisii xoreeyey waxaa laleeyahay maal ma haysataa aad ninkaan kalena qaybtiisii u celi qofkaana xor ha noqo haddii uu u celiyo markaa uu maalkii haysto khalaas waa okay hadduu yidhaahdo maal ma haysto addoonkii baa la qiimaynaya ninkan boqolkiiba intee buu lahaa hadduu boqolkiiba konton lahaa hadduu boqolkiiba lixdan lahaa saasaa la samaynaya kabacdi intii soo hartay oo matalan addoonkiibaa waxaa lagu qiimeeyey kun dirham ama kun dinaar sideed boqol oo dinaar waxda la siisan jiray haddii saa lagu qiimeeyo ninkaani uu bar lahaa afar boqol baa ku haraysa hadduu sideed boqol lahaa afartii boqol shaqee baa laleeyahay marka oo adigu naftaada hore laakiin nebigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam gayra mashquuqin calayhi ay macnaha laguma dhibayo oo la odhan mayo haddana si la odhan mayo ee qofku tartiib buu u shaqaynayaa oo waxa weye le qofkaan wax ma haysto oo inuu soo shaqaysto markaa dadka muslimiinta inay caawiyaan baa laga rabaa oo baytulmaalka iyo wax laga siiyo weliba xataa baytulmaalka oo zekada waxyaalaha ugu badan oo islaamka dhaqaaluhu meesha uu ka soo gala waxay ahayd zekada zekada asnaafta sideeda oo zekada loo lagu bixiyo oo inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin waxaa ka mid ah waa fi riqaabi addoommada in lagu xoreeyo marka islaamku aad buu ugu ugu ugu dadaalay in addoonnimada dadka laga saaro wa waxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidkan xadiidkii soo hormaray oo hore uu la macno yahay isagii unbuu fasirayaa oo caddaynayaa oo wuxuu caddaynayaa qaabka macnaha qofkaas u xoroobaayo oo waxa weeye loo dhammaystirayo xornimadiisii imaa inuu qofkaasi dhammaystiro lacagtii bixiyo imaa inuu isaga lagu yeesho lacagtii iyadoon la dhibin oon la dhibaataynaynin oo laga suganayo ayuu markaa tartiib isaga bixinaya ee la odhan mayo ilaa wa ilaa waxa weeye addoonnimadii ku jir lama odhanaayo daahirka xadiidku marka waxa uu keenayaa iyo kii ka horreeyeyba inuu waxa weeye aladi qablahu alikhtilaaf inay labada xadiis iskhilaafsan yihiin baa la moodayaa lakin isma khilaafsana oo waxa weye labada xadiis isku macne unbay ka hadlayaan oo waxay keenayaan macnaha qofkaan inuu isagu lacagti ka wada bixiyo qofkaan imuusan haysan way dhici kartaa inuusan haysan hadduuna haysan isagaa laleeyahay shaqayso oo waxa weeye xor noqo oo iska bixi adigu marka taas weeye sida lagu jamcinayo labada xadiid daahirkooda aada moodid inay iskhilaafayaan laakiin isma khilaafsana culamadoo dhan baa cadaysay baabka baabka ugu dambeeya oo waxa weeye hal xadiid buu ku keenayaa ugu dambeeya waxa weeye waa baabul mudabber mudabber waxaa la yidhaahdaa dubbira bay ka timi ay macnaha qofka la xoreeyo oo la yidhaahdo weeye waxaad xor tahay maalintaan dhinto gadaalkaygaa xor tahay markaan anigu dhinto inta hore addoon baad ii ahaanaysaa buu leeyay mudabber baa leeyahay inta hore anaad addoon ii ahaanaysaa waa ismu mafcuul wey almudabber waa raqiiqa qofka addoonkaa oo lagu xiray xornimadiisa geerida saasay samayn jireen xor baa tahay maalintaan dhinta buu leeyahay inta horena addooniyo haw ii shaqay saasay samayn jireen axkaam buu marka isaguna leeyahay oo waxa weeye maaragtay nebiga calayhi salatu salaam uu caddeeyey alxadiid alcishruun bacda arbaca mia waa xadiidka ugu dambeeya kitaabka afar boqol iyo labaatan xadiid buu ku keenay kitaabkan xadiidka ugu dambeeyey wey waxau yidhi wa can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir ibni cabdillahi waxa uu yidhi qaala waxa uu yidhi dabbara rajulun min alansaar nin reer ansaar ka mida ayaa addoon uu lahaa hulaaman lahu addoon uu lahaa hulaamku addoonkee oo hulaam marna waxaa loo isticmaalaa ilmaha yarka ah marna waxaa loo isticmaalaa addoonka oo haadaa hulaami marka ay leeyihiin ay waa addoonkaygii bay ka wadaa marka hulaam marka kaleo caadigaana hulaam waa la dhahaa ilmaha aada dheshid haadaa hulaami baad odhan kartaa waa wiilkaygii taasoo kale way macnuhu marka dabbara rajulun min alansaari hulaaman lahu ay addoon uu lahaa ayuu wuxuu yidhi xor baa tahay maalintaan dhinto wa fii lafdin balaga anabiya sala allahu alay slam nebiga waxaa soo gaartay ana rajulan min alansaar nin ansaar min asxaabihi saxaabadiisa ka mida actaqa inuu xoreeyey hulaaman lahu addoon uu lahaa can duburin ay markaan dhinto kabacdi baa xor tahay ayuu yidhi markaasuu waxa uu sameeyey wuxuu yidhi marka lam yakun lahu maalun hayrahu maal kalena qofkaasi ma lahayn maal kalena ma lahayn fa baacahu waa iibiyey bitamaani mi'atin waxa weeye siddeed boqol oo dirham buu ku iibiyey addoonkii addoonkii markii nebiga loo sheegay oo la yidhi ninkaasi addoonkaa keliyuu maal leeyahay addoonkiina wuu xoreeyey kama uu yeeline oo wuxuu yidhi xor waxaa tahay maalintaan dhinto nebigu kama yeelina addoonkiibuu u yeedhay waa iibiyey inta suuqa geeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam uma arsala wuxuu nebigu u diray ninkii bitamanahu ilayhi ninkii lacagtiibuu u diro wuxuu yidhi lacagtaa qaado addoonkaana waxa weeye bannaanka ka marta addoonkiina waa la iibiyey macnahaani waxa weeye mudabberku ma aha xornimo hadda uu qofkii mubaasharatan xor yahay ma aha ee waxa weeye marka aan dhintabaad xortaha waxay marka taasi axaadiid kalena waa jiraan oo waxaa jirtay lix nin nin lix addoon lahaa markaasuu dardaarmo oo wuxuu yidhi xor baa tihiin maalintaan dhinto ninkii waa dhintay markaasuu nebiga loo sheegay nebigu waxaa la yidhi lixdii buu u yeedhay lababa meel buu istaajiyey saddex qaybood buu ka dhigay markaasuu u qori tuuray leannu sababtu waxa weye qofku haddii uu dhinto maalkiisa waxa uu sadaqaysan karaa markuu dhimanayo tulus saddex meelood markii loo qaybiyo meel buu sadaqaysan karaa sidaynu kusoo marnay alwasiy ma wada sadaqaysan kara maalkiisa barna ma sadaqaysan karo wasiyaa la yidhahdaa waxa uu sadaqaysan karaa waa saddex meelood oo meel inta kale warasada iskale iyo dadkii dhaxalka lahaa marka markaasuu nebigu wuxuu yidhi saddex baa loo qaybiyey laba iyo laba iyo laba waa saddex meelood oo meel soo maa waa loo qori tuuray saamigii labadii uu ugu dhacay baa la xoreeyey afartii kalena dadkii dhaxal kalaha baa layi dhaxla addoonnimadii bay ku jiraan saas wey xadiidkan marka wuxuu ina tusayaa ninkaani maal dhanba wuxuu lahaa hal addoon addoonkiina wuxuu yidhi xor baa tahay ma xoroobi kara marka addoonkii leannahu qofkan saddex meelood looma qaybin karo sidaa daraaddeed marka ayaa nebigu kama uu yeelin oo waxaa layihi hadalkiisa waxba kama jiraan waa la iibiyey intuuna ninkii dhimanba waxaa layihi qaado orod maal ka dhigo maalkaaga hadaar sadaqayso laakiin qofkaan waxa weeye adigu banaanka mar waka marka qofku hadduu xoreeyo inta uu nool yahay oo waxa weeye hadduuna maal kalaba haysane hadduu xoreeyo isagoo nool waa xorayn karaa laakiin markaan dhinto xoolihii dhaxal bay noqonayaan qofka hadduu dhinto marka ilaahay baana dhaxalkana maamulay oo kitaabka iyo sunnaha ayay ku caddahay waynuna soo marnay marka qofku ma samayn kara taas waa laga diiday waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka fiihi daliilun calaa sixati tadbiir horta way bannaan tahay in la yidhaahdo qofka markii aan dhintabaad xor tahay culammaduna waa muttafaqun calayhi wax khilaafa kuma jiro laakiin qofku waa inuu maal kale leeyahay oo hadduu hal hal addoon lahaa ma ma shaqaynayso matalan hal qof baa wuxuu lahay hal guri markaasuu wuxuu yidhi markaan dhinto guriyaygu waa sadaqo ma laga yeelayo leanna sababtu waxa weeye tasarufkaa ma lihid mar haddaa dhimatay laba waxaynu ka qaadanaynaa ana almudaber thuluth thuluthulmaal haddii uu yahay waa xoroobaya oo allah haddii uuna ra'sulmaal yahay ma xoroobaayo sababtu waxa weeye ma la qaybin karo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu beyc lmudaber qofkaa tadbiirka lagu lagu xoraynayo waa la iibin karaa oo waxa weli dee addoon buu yahay weli ma xoroobin wey weli ma uu xoroobin calaa kulli xaal marka baabkan kitaabkan waa iska yaryahay oo waxa weeye waa maaragtay kitaab mukhtasara oo afar boqol iyo labaatan xadiid waa wax aada u yar kutubta kale marka loo fiiriyo oo fiqiga ah matalan buluuqulmaraamka oo kale saddex jeer buu kusoo jibaarmaa kun iyo dhowr boqol weeye meelo adaarka oo kale waa kasii dheeryahay marka maadaama mukhtasar uu ahaa afar boqol iyo labaatan xadiidna uu ahaa intaas ayuu ku gaabsaday oo waxa weye isagoo baab walbana soo koobay laakiin kutubtoo dhan waxay ku dul wareegtaa labaatankaa baab oo labaatankaa kitaab oo u qaybiyey kitaabka ayay axaadiistoo dhan ku dul wareegaysaa wax yar un buu ka tegey marka ilaahay khayr ha siiyo mu'alifka iyo waxa weeye culummada sharaxday iyo waxa weeye kulli maaragtay ciddii diyaarisay oo dhan allah subxaana wa tacaala miisaad miisaadkooda xasanaadka ha u saaro xasanaadkooda miisaanka ha u saaro maalinta qiyaame wax alla wixii khada'a marka oo aan ku hadlayna ilahay baan uga toobadkeenayaa oo ama sabqi lisaana ama cilmi yariya wax alla wixii sawaabana ilaahay baan ku mahadinayaa allihii waafajiyey cid alla ciddii wax khalada ku aragtana way u furan tahay inay waxa weeye igu baraarujiyaan insha allahu tabaaraka watacaala halkaa ayuu marka ku egyahay kitaabku ugu dambayntiina waxaan leeyahay wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albatila batila warzuqna ijtinaabah walxamdu lilahi rabi alcaalamiin